ardayadoo waxyar joogta qarax ay qabato tuka rag horta qarax bay noqotay qaraxaasi wuxuu keenay in maanta cir iyo dhul weerar laga yahay aagga puntland oo dhan kii cawla joogay iyo kii kaleba dadkiina ka cadhooday dhulbahantey laftiisa iska nabnaa oo isaguna meelihiisa iska joogay kacay meeshan dowlad federaala iyo soomaaliya la sheegayay oo le federaal baa lala dirinaya baan kaba maqlayna federaal hadalka ma joogo farmaajo ayaamuu yimi tegiye horena madaxweynaashi waa u iman jireenoo waxaa yimi xasan sheikh baa yimi waxaa yimi sheekh shariif baa yimi baremesterkii muxuu ahay cabdirashiid baa joogay weliba kuwaa labaatan casho ama shan iyo toban casho si aan cabdirashiid iyo joogay baa jireen waxaa yimi saacid waa iman jirtay muxuu ahaaye puntland waa iman jiray federaal waana federaalkana waa laogyahay oo wax caddaana weeye puntland baa asaasay waa ku jirtaa oo ka ahayd maaragtay garwadeen dabadeedna sida tan ee lagu yimaado lama odhan karo farmaajo imaantiisii imaantiisii baa sababay wax lagu qaadan karo ma aha caqliga geli kara maaha maalintii halka farmaajo yimi way isku soo beegmeen ha la soo qabto iyo nabad lagu keeno waar annagu ninkaasi xamar buu jiraa federaalna ciidan isugu jira iyo hadda awood isugu jirta oo ay ku wada howlgalaan inayan jirin waa laogyahay waxaan u qaadannay in loo arko in puntland haddii bar awal ay qaadatay somalilan oo aanu iska daynay barba maaha kulligeed dukarada baa ka dhimanayd wax kaloo ka dhimanaa ma jiro dukarada kontarool bay ahayd kontarool kasana kasamkana dhibba ma ahayn oo labada garba kontarool isu socodka ogol oo la kontaroolayo ayuu ahay mid weerara maaha ciidanna meesha ma joogo saaka haddii tukarag la qabsaday oo hadallana laga daba keenay oo raggii horgalka ahaa ordayaan nimanka dhulbaante oo horgalka iyo oo alkhalis madax u yahay oo in calikoore ku jiro oo ragga halkaa maraya oo baashiga baraan ku jira hadalladay kicinayaan hadalla somalilan waxu taraya maaha ciidanna uma noqonayaan fidna inay ku kiciyaan somalilanna somalilanna laysku galgasho waxa weeye maanta waxay taagan tahay arrintaasi arrin dadkii u dhan yahay oo dagaal taagan yahay anugu maalinta hore aan hadlay waxaan ku idhi nimankaas ayaan eedeeyey horgalkaa oo wada oo halla qabsado leh oo qaarkood leeyihin garowe garowe ay dhanoo garowe iyo tukaraq annaga waxbaba looma kala duwan garowe la qabsay haddii tukaraq la yimi ama waa la qabsanaya ama ama danbaaba waa loo soo jeeday annagu maanta ciidankaanu hayno iyo dalkaan hayno faraan ka qaadayna waa kicinayna galaan leenna wax iska ceshaan leenna wax kaloo noo furan oo waanwaana haddii la waayo oo ayan hadda lagu kala noqon laascaanaha hadda la oggolaynba qabsashada ay haysato muxuu ahaaye somalilan haysato saaka lama ogola oo saaka lama ogola muxuu ahaayey caynaba oo lama ogola meesha la yidhahdo caynaba iskaas hadday rabaan lama lama ogola xudur beled muxuu ahaa taleex iyo xudun iyo buuhoodleh midna lama ogola midda kale cali khaliif iyo inakoore iyo baashe iyo nimanka halkaa iska farfadhiya oo hadba garu duulaya oo marna xamar ra-iisul wasaare cali khaliif ka noqonayo marna ka dabanayo ra-iisul baarlamaan marna raadsanayo khaatimo dhisanayo marna somalilan waa lamaba haddana wuxuu yidhahdaa lamaba heshiine waa wada wada hadal baa noo bilaaban oo walaalow haddaadan la heshiin oo ataa xataa somalilan weli ma aha isagaa afkiisa ka qarsan wada hadal baa noo socdu leeyahy ma wada hadalku nagu laynayaa naga waaya waa wada hadlaynaa xataa hadduu la heshay waxbay ahaan lahay hadday wax isku ogaadaan waxbay ahaan lahay dowladda kuma jiro xisbiyadana kuma jiro shaqaynaya looma ogola waa siduu awalba uga tegey awal buf wuxuu ku bilaabay burco oo wax ka soo raadsaday oo isagaa saxeexay isaga iyo rag kale isagaa hogaaminayay oo buufoodle muxuu ahay booreme buu ka soo bilaabay oo ka waayay oo ka tegey oo xamar buu tegey oo madax ka noqday oo haddana mid kale ka doonay oo ka waayey oo haddana wuxuu tegey hargeysa dadka daba jooga cali khaliif annagu ma malaynayn marna in isaaq daba gelayay cali khaliif marna madaxayaa kuma jirin in maskax uu ku hogaansho tiisuu hogaansan laha khaatibadiisiibuu ka carar labadii madaxweyne halkay joogaan kii kale ka teg kii ku xigay ka teg iyo xamar buu joogaa waxuu gacanta ku hayaa ma jiraan horena waxaa uga tegey xagla toosiyey oo asaasay oo s s a muxuu ahaaye ss c asaasay yaa ka horreeyey haddana kuwii hore oo somalilan joogay buu gubayaa cidna dhaafi mayo berrina meel kale uu noqonaya kolle annaga noo iman mayo puntland waa ka mamnuuc heshiisna lalama gelayo tolnimana maaha cidu ilaa hadda wuxuu gaaray dhiigga yaga ha laysu qaado dee anaga annagu hartigana nahay wadihiis wuxuu doonahaad annagu hartigi baana hartigi waa noolaya isagaa ka baxay maxaa dhiigga loo qaadaya dhiigga la qaadayos muxuu yahay waaba laysyaqaano hebel hebel hebel hebel baa la galaay wuxuu leeyahy dheena ha la qaado ninka noocaasa in ay somalilan soo raacayso ama isaaq maqlayo u malaynmayo annagu malaynmayn waxaa hadda dadka kacshay oo mawjadaha kicinaya anugu dadkii nabadda rabay baana haddeerna waa rabaa dadka heshiiska la aha baana hisaaqa waana rabaa waana jecla waana dadkaygii laakiin waxa kan cali khaliif uu qasray wax celin kara ma jira waan la joojin karayn annagii buu na kiciyey annagii buu na kiciyey halkaas soo fadhiistayo wuxuu ley garow waan u socdaa waxaan u socdaa annaga ta korraqay garow waaba kaa sugni laascani garow waaba kaa sugni qabiil buu ku sheekaynaya hal qabiilana ma hayso wuxuu doona ha hayso maanta wax iska celin baa furan anugu markii hore tana niman dubaata baan dhalaalinayay oo aan ka shakisanaa waana ka shaki kale oo waxay ahayd meelay u socdaan kaasna madax buu yahay somalilanna qaar baa ugu jira federaalka qaar baa ugu jira halkanna qaar baa ku jira waxaasoo yac dheeraha baan horta dhalaalinayay haddase majartaankii baaba ka daran oo kacay waa la maraya dadkii waa la jiiraya dagaal weyn baa qarxaya cali khaliifna hadhow ka sacari mayso cali khaliif baa la geliyey mayow isaaqahay bannaankiina jooga oog meelhiinli taga oog iyo meesha taarta waxa weeye anugu ciidankaan ma celin karo xisbi baan madax u ah garsoor la yidhaahdo tartan baa ku jira halkaan ka rabaa sida wixii ugu tartamayo aniga marka dawladdayda iyo dadkayga ma beer daraynayo ordaya kamana harayo xisbigayaguna waa xisbi dawladda maamulkeeda iyo madaxdeeda rajo ka qaba ama toosinaya haddaan mucaaradnana waxaanu ku toosinayna mucaarad aan duminayno maaha dhaliil iyo waxay qalarday iyo ma qaladleyn laakiin saaka wixii dhan sooba ururo waxaa soo dhaafay meeshaa waxa ka soo socda iyo waxa ka hugmaaya yaan loo fadhihi karinba sideedaba waxaa weeye waa gelaynaa waa inoo dagaal meesha ay horgalladaas dadka isku soo afuufaya ay waxgeeyaan waa la gurinaynaa laascaanaanaan daynayn hadday ka fishashayan baanaan daynayn dagaalkuna waa bilowday waana soconaynaa arrinta taalla waxa weeye qaraxa kan muddada tay soconayay dee gaclaha kama laabanayno dadka iyagana ka teg anugu hadda xisbi baa madax waay qofba heli maayo haddaan ka haran intaasaan leeyahay waa dadkii aan rabay oo qaylinaya oo ay ka dhab tahay oo habeen walba lagu soo dhaaranaya hub baan lala harin laf baan lala harayn dhaqaaraan lala harayn waa la dagaalamaya waxaana kalifay waxaana kalifaya nimankaa horgalladaa
waaya maalmo ka hor waxaad moodaa hadalkaaga saaka aad jeedinayso inuu ka duwana kii maalmo ka hor aad ku hadashay oo aad dagaalkii aad moodo inaad ku soo raacday abaabulka dhinaca puntland ay ku jirto weliba xukuumaddu marka maxaa go-aankaaga hore bedelay xaaji markaad si faahfaahsan uga hadashay waxaa bedelay ma maalintii aan hadlayay saatanba maahan xaal waxay ahayd tukarradoodaas iska joogeen yaan dagaal damba dhicin oo isku baabi'in laakiin fagfag kale iyo wararcad dambe iyo ummaddiioo kacday adigu mar kasta waxaan ka cararayay dagaal dhiig cadaawad dad isku baabaa laakiin waxa weeye maanta aniga anaaba mawjadbay sirita haddeer aniga waxa ii muuqata in wax badani isbedeleen maalinta aan hadlaya iyo maanta iskuba mid maaha maanta waxay taagan tahay dhiigii bay taagan tahay hala kale soo fadhiistay cali khaliifi halkan iyo in foore iyo babababababab garowow war garow weeye tukan warkay waxa weeye laascaanay dabada marsaneed laascaanaan seejinaya ka udhe saylicigaasi isaguna waa yimi arrintii waxay u ekaatay arrintaasi waa bedelantay maalintaan hadlayay iyo hadda maantaa lafteedana kuwan baan eedeynayay kuwan dhulbaataan eedeynayay kuwa kana dagaalka maamul baa meesha yimi qabiil ma imaan maamulanaga waan maantii waa sheegeen institution baa dhisan baanu qabiil baan bisheegay halka institution baa ka dhisan kowde dowladda hadda uu u yahay cabdiweli madaxdana waa la doortay whatever haddii la dhaliilayo saaka la dhaliilimayo suu safka horu ku jiraay hadduuba ku jiro wixii hore oo lagu haystay iyo wixii la oran lahaa isagayna hadda sanad mau haray dad baa leh waxbuu ku darsanayaa laakiin haba ku darsoodo ama hadduu rabee maanta waanba la joogi karayn haraka garowaanaan fadhihi karinba waxayna hogaaminayana hadda qabiil maahayn mar kastaba waxaanu nahay dowladdaas puntland federaalna annagu ciidanna kama keenin kamana rabno noomana iman karo iyaga waana wada og yahay somalilan waa ogtahay inaam federaal ciidana halkan waxaa marayay farmaajo annagaa sukuurtigiisa haynay oo ilaa iyo boosaaso ilaa islaafina gaalkacyo ciidan kale oo sooman iyagiibuuba heshaysiinaya koonfur waa kala furfurana marka intaayan dhismin dowladdaasi haddaysi yidhaahdeen kuwa kana idiin dhow ka takhallusa adeer socon mayso ma soconayso waxa weeye dalku dad buu leeyahay siyaasiyiin buu leeyahay institution iyo iyo iyo iyo iyo madaxna waa leeyahay ma garatay annagu marka waxaan taagannahay oo xisbiga iyaguna u horeeya arrintaan meel lagu kala harayaa ma jirto annaguna dadkaan ka mid nahay dadkaan u tartamayno weeye haddii nabad la gelayo oo wadahadal la gelayana ka mid baan noqonayna oo dad nabadeed aanu hello waa lagu kala leexanaya laakiin biyihii adab daad baa na soo gaaray mana ka aamusi karo arrintaas marka wixii keenay baa mas-uuliyadda qaadaya ama horgal ha ahaado ama mid kaloo soo riixay oo musabixi ha ahaado ciddii soo gelisay halkan dadka kan waxay geystaan iyo wixii loo geysto iyagaa waa la kala fadhiyey xataa waardiyee ma lahayn tukarag kastan lacagta lagu qaadqaaday iyo toban nin baa joogay iyo labaatan maa waxiyeen kowdhe arrintii waxaa fogaatay waa fogaatay